بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كتاب اللعان وكتاب كالطبناد وهو من عمدة الأحكام كتاب كالطبناد بالنقونية سقال كتابية نصو شرحني kitaabu lacaan lacaanku asalkiisa waxa weeye waa in min allacnay ka timid waa in la isnaclado waa dhaar la isnacladayo asalkeedana lacna waxaa la yihahdaa altardu walibcaadu can araxma raxmadda ilahay qofka in laga dheeraysiya naclad la yidhaahdaa waxaa halkaan marka sharcan laga wadaa oo waxa weye ay ku timid waa shahaada uu qofku uu dhaaranayo lagu adkaynayo dhaar iyo waxa weye maaragtay nacradna lagu darayo waxayna khaas ku tahay ninka iyo naagta isqaba haddii uu ninkii naagtii ku sheego inay zinaysatay oo unan afar markhaanti haysan arrintaasna uu ku hubo afar markhaantina uusan haysan allah subxaanah wa tacaala ayaa fi suurati nuur kaga hadlay wاladiina yarmuna azwaajahum walam yakun lahum shuhadaa fashahaadatu axadihim walam yakun lahum shuhadaau ila anfusihim fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaati biاllahi inahu la min asaadiqiin marka afar jeer buu dhaaranaya oo waxau odhanaya ashhadu billahi ilaahay baan ku dhaartaye inay naagtaasi sinaysatay oo aan ku hogaazino ayuu ku dhaaranayaa afar jeer marka shanaadna waalkhaamisatu ana lacnata allahi calayhi in kana min alkaadibiin marka labaadna wuxuu leeyahay haddaan been sheegayo nacladda ilaahay ha igu dhacdo oo naxariista ilaahay ha layga dheeraysiiyo shantaasuu marayaa marka afar jeer wuu dhaaran marka shanaadna naclad buu dushiisa ku ridayaa naagtii hadday qirato oo ay ogolaato xukumkii waa sugnaado markaa waa la rajminaya hadday diido inkirto ilaahay waxau yihi wayadra'u canha alcadaaba an tashhada arbaca shahaadaatin billahi inahu la min alkaadibiin waalkhamisat ana gadaba allahi calayha in kana min alsaadiqiin cadaabkii waxaa ka celinaya marka iyo ciqaabtii oo waxa weye adduunkaa laga hadlaya macnaha ciqaabtii la ciqaabi lahaa oo la rajmin lahaa waxay kaga baaqanaysaa qofkii dumarka ah inay iyaduna afar jeer dhaar marto oo ay ku dhaarato ashhadu billaahi ilaahay baan ku dhaartaye waxaan qirayaa inuu been sheegaayo oo waxaas uu igu sheegay ay been tahay oo aana zinaysan ayay afar jeer ku dhaaranaysaa markay afar jeer saa ugu dhaarato ayaa marka shanaad waxay ku khatimaysaa caradii ilaahay dushayda ha ku dhacdo haddii waxaas aan sameeyey oo uu run sheegaayo caradii ilaahay ugu dhacdo intaa marka markay dhacdo waa la kala kaxaynaaya waa la kala kaxaynayaa ilmaha ay dhashana iyada ayaa iyadu raacayaa waxaa la odhanayaa ina hooyadi oo waxa weeye ninkaa loogu abtirin maayo haddii ilma meeshaa ka dhashaan haddii aan ilma jirinna dalaaq daa-inaa la yidhaahdaayo markaasay kala dhaqaajinayaan dib dambe xataa haddii ninka oo dambe guursado oo uu furo ma guursan karo ila alabad xaaraan mu-abaday ka noqonaysaa weligii ma guursan karo dib dambana isugu soo noqonayaan xadiidka ayaa marka sharaxaya oo arrintaas caddaynaya w marka cadaabka adduunyada labadooda mid walba haddii uu marka hore ninku uu arrintaa ka joogsado oo waxa weeye uu aqbalo oo waxa weeye uu khadac ku doodayay iyo shaki xadfu lqadfi baa laga oofinaya hadduu inkirana saas u dhaaranaya hadday iyadu aqbashana rajmi baa imaanaya leanna waa waa guur bay martay xalaala haddii ay inkirtana dhaar bay maraysaa qaabkaas ayuu marka baabka kitaabkaana ka hadlayaa oo xadiidka ugu horeeya aynu bal sharaxayna insha allahu tabaaraka watacaala xadiidka ataasic ataasic cashar bacda talaata mia wa saddex boqol iyo sagaal iyo toban xadiidkaabaa ka bilaabanaya can cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma cabdullahi bni cumar khadaab weye waxa uu yidhi ana rajulan ana fulan bna fulan ana fulan ibna fulan magaciisii ma uu sheegin wuu qariyey oo waa nin magaciisii la garanaayo marka magaciisii buu qarinaya ana fulan ibna fulan buu yidhi oo macnaha xukumka in la sheego un baa muhiimehe muhiimad kuma jida hadda qofka magaciisii in la sheego ana fulan ibna fulan ninkii hebel hebel ahaa ninkii hebel ahaayo inuu hebel ahaa qaala waxa uu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay rasuulka ilaahay buu u yimi su-aashaanu weydiiyey ara'ayta ka waran low wajada axadunaa haddii midkaya uu helo low wajada haddii uu helo axadunaa midkaya imra'atahu xaaskiisii calaa faaxisha ay zina hadduu ku helo faaxisha waa zinada wey ay haddii uu arko xaaskiisii oo zinaysanaysa oo dad kale niman kale ka zinaysanaysa hadduu arko muxuu samaynaya kayfa yasnacu muxuu samaynaya marka arrintaa hadduu ninkaasi saa arko muxuu samaynaya naagtiisii oo nin kale ayuu ku arkay markhaatiyaalna ma haysto muxuu samaynaya in takallama haddii uu hadlo takallama biamrin cadiim haddii uu hadlo oo yidhaahdo naagteedii baa zinaysatay waa arrin weyn oo cadiima oo waxa weeye ilaahay xaggi iyo dadka dhexdooda aada ugu weyn wa in sakata haddii uu aamusana sakata calaa am calaa mitli dalika ay calaa amrin cadiim oo naag zinaysanaysa oo ku arkay zino oo guri dhaaf iyo xero dhaaf taqaan oo cidday aragtada iska raacaysa ma haysan karo mana aamusi kara muxuu marka samaynaya qaala waxa uu yidhi cabdullahi ibni cumar fasakata annabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebiga waa iska aamus falam yujibhu uma jawaabin leanna sababtu waxa weeye ninkaani ma odhan naagteedii waa sinaysatay ee waxaan weli dhicin buu weydiiyey waxaan weli dhicin ka waran hadday saa dhacdo marka waxaasaa dhacay ma odhan oo naagteedii baan saa ku arkay ma dhihin laakiin hadday dhacda ka waran buu yidhi shaki baa marka ninkan markii hore ku jiray oo waxa weeye naagtiisu ka shakisanaa laakiin wax cad ma haysan markaasuu nebiga sii weydiiyey sidaa daraaddeed buu leeyahay hadduu aamusana hadduu hadlana takallama biamrin cadiim wa in sakata haddii uu aamusana sakata bimithli dalika ee calaa amrin cadiim qaala fa sakata nabiyu sal l sl nebigu waa iska aamus falam yujibhu leanna sababtu waxa waxaan dhicin lagama jawaabo wuxuu markay dhacaan baa xukum laga keenaayo waxaan dhicin lama weydiiyo falamaa kaana bacda dalika xilli dambe maray ahayd maalintaa nebigu waa ka aamusay ninkii waa iska tegey maalin dambe ayuu waxa weeye ninkii u yimid falamaa kaana bacda dalika ataahu nebigu u yimid ninkii maalin kale faqaala waxa uu yidhi ina aladii sa'altuka kii aan ku weydiinaayey canhu xaggiisa qad ubtiliitu bihi waa laygu imtixaamay ha awal waan iska kaa weydiinayey oo waxa weeye hadday dhacdo ayaan iska lahaa laakiin hadda anigiibaba igu dhacday oo waxa weeye hadda aniga igu dhacday ina aladii kii sa'altuhu canhu aanku sa'altuka canhu aan ku weydiinaayey waxa weeye qad ubtiliitu bihi waa laygu imtixaamay oo naagtaydii oo zinaysanaysa ayaan arkay wey macnuhu nebiga ma jawaabin faanzala allahu allah subxaana wa tacaala baa soo dejiyey caza wajalla allah waxa uu soo dejiyey haa-ulaa'i alaayaat aayadahan fii suurati nuur oo ka bilaabanaya waaladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusihim فشhهاadة أxadهم أربع شhهاadات باللh إنh lmin الصاadiقين والkhamiسة أن لعنة الlahi عlيه in kana min الكاdبين وydرو عnha الcdاab أn تشhهd أربعa شhهاadات باللh إنh lmin الكاdبين والkhamiسة أn غضب الlahi عalayha in kana min الصاadiقين aayadahaasa soo degay marka wuu inoo soo koobay oo wuxuu yihi aayadaas manaa ilى akhir الaayaat fi suurati nuur aayadahaas ku jira ayaa soo degay oo waxa weeye lagaga hadlayey ifkiga marka nabiga calayhi salatu salam waxasii marka aayadihii soo degeen ninkiina waa fadhiya fatalaahuna calayhi waa ku dul akriyey aayadihii buu ku dul akriyey wawacadahu waana waaniyey wadakarahu ilaahay buu xusuusiyey wa akhbarahu waxa uu u sheegay ana cadaaba addunyaa adduunyada cadaabka lays cadaabo ee ciqaab laysku sameeyo ahwan inay ka fududahay ahwanu inay ka fududahay min cadaabi alaakhira cadaabka aakhiro yani macnaha waxa weeye hadda xaaskaagii markhaanti ma haysatid waxaadna sheegatay inay zinaysatay xadfu qadfi baa kugu dhacayo oo siddeetan jeedal baa lagugu dhufanayaa ee arrintaa ka joogso haddii aadan hubin haddii laakiin arrintaas aad ku been abuuratid oo ku dhaaratid maanta hee aakhira naar baad ku naar bay arrintaasi ku sababaysaa ee ka joog wey marka ina cadaaba addunyaa cadaabka adduunyada ahwanu waxa uu ka fudud yahay min cadaabi alaakhira cadaabka aakhira waa ka fudud yahay waa xaqiiqo wey fa qaala waxau yidhi laa laa buu yidhi may waladii bacataka bilxaqi nebiya allihii kugu soo saaray xaq waladii bacataka waladii allihii baan ku dhaartay bacataka ku soo saaray bilxaqi xaq kugu soo saaray nebiyan adigoo nebiya a ku soo diray maa kadabtu calayha kuma been sheegin ha ma been sheegin ninkan waa hubay sheekada xadiidka riwaayadihiisa qaarna tusaalihii nebigu bixiyey tilmaantii ayay hadhow ka caddaatayoo naagtan arrintan waa ku caday ayaa la yidhi culamadu saas yidhahdeen ma kadabtu calayha waladii bacataka bilxaqi ma kada nabiyan ma kadabtu calayha kuma been abuuran buu yidhi uma dacaahaa naagtii buu u yeeray nabiga calayhi salaatu wassalaam wa wacadahaa waa waaniyey wa akhbarahaa waxa uu u sheegay ana cadaaba addunya cadaabka adduunyada ahwanu min cadaabi alaakhira cadaabka aakhira inuu ka ka fudud yahay hay cadaabka adduunyadaa fudud ahwanu ay cadaabu dunya ahwan cadaabka adduunyada ayaa fudud min cadaabi alaakhira cadaabka aakhiro oo hadda naagtan awal guurka martay haddii maanta cadaabka adduunyada la cadaabo waa rajmi weeye naftuna waa ka dhacaysaa wayna dhimanaysaa wa halkaana toobadkeen bay u tahay oo dembi dhaaf aakhira loo qabsan maayo laakiin maanta hadday dhaarato hee naar iyo waxa weeye cadaab iyo cadaab alqabri oo waxa weeye dadka zinaystaa cadaabulqabriga iyo dhibaatada ayaa waxa weeye markaas sugaya wey fa qaalat waxay tihi laa riwaadaha qaar baa waxay yidhahdeen way aamustay inay qiratay damacday haddana markaas waxay tihi wallahi qoomkayga ma ceebaynaayo oo waxay markaa ku dhiiratay arrintii laa waladii bacataka bilxaqi yallihii kugu soo saaray xaqan ku dhaartay innahu lakaadib kaadib weye waxa weeye beello wey mana zinaysan mana samaynin jayid markaas waxa weeye leecaankii baa marka bilaabanaya intaa hore waanay ahayd waa la waaninayey waa la wacdinayey aayadihii baa loo sheegay ciqaabta ka imaanaysa iyo dhibaatada markaasaa waxaa bilaabatay leecaankii marka salaad casar markuu nabigu tukaday ayuu mimbarka agtiisa ninkii ugu yeero ku dhaariyaa la yidhi oo waxa weeye labadoodiiba dhaariyey fabadaa birajul ninkiibuu ku bilaabay ninkiibuu ku bilaabay fa shahida waxa uu ka markhaanti kacay arbaca shahaadaatin afar jeer buu billaahi alla ku dhaartay ee ashhadu billahi buu qof ku odhanaya inii ra'aytuhaa tazni inay zaaniye tahay ayaan ku dhaaranaya ayuu afar jeer maraya waa arrin aad u adag jayid fa shahada waxa uu ku dhaartay arbaca shahaadaatin afar markhaantiyaashii bay u dhigantaa oo awal afar markhaanti hadduu keeni lahaa oo caddayn lahaa weliba afarta markhaantina shardigu waxa weeye inay arkaan ninkii iyo naagtii oo isa saaran oo labadoodii xubnood isku jiraan inuu arko ma aha way gurigay ku wada jireen way wada socdeen way isku dheganaa may waa inay labadoodii dakarka iyo farjigiiyo isku jira waa inay arkaan oo ku dhaartaan inay arkeen inay waxaway labadaa qof saa u zinaysanayeen ad baa loo adkeeyey marka xurmada dadka iyo waxa way arrintaa inaan lagu dhiiran arbaca shahaadaatin billahi inahu la min asaadiqiin inuu yahay mid run sheegaya ayuu afar jeer ku dhaartay waalkhaamisatu midii shanaadna anna lacnata allahi nacladii ilaahay calayhi dushiisa ha ahaato in kaana min alkaadibiin hay macnaha nacladii ilaahay dushayda ha ahaato haddaan been sheegaayo buy taasuu midii shanaad noqda waa sida aayaddu ugu timid wa ka uma hanaa waxa uu ku xujiyey hanaa waxa uu ku xujiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku labeeyey bilmar'ati gabadhi qofkii dumarkaay buu yeer waay fa shahadat iyadiina waa dhaaratay arbaca shahaadaatin afar shahaado ayay dhaaratay bilaahi alla ku dhaaratay inahu la min alkaadibiin inuu beenlow yahay walkhaamisata walkhaamisa tii shanaadna waxay walkhaamisatu anna gadaba allahi caradii ilaahay calayhaa dusheeda ha noqoto in kaana min alkaadibiin in kaana min alsaadiqiin hadduu yahay mid ku run sheegaayo waxa uu ku sheegay shan tii shanaad caradii ilaah ilahay ha u caroodo waxa weye dushayda allah ha u caroodo oo allah ha i caroodo haddii aan arrintaas ku been sheegay hadduu ninkaasi run sheegaayo khalaas marka lecaanku waa intaa marka lecaanka macnihiis waxa weye ninkaana afar jeer buu dhaaranayaa marka shanaadna nacrad buu dushiisa ku ridayaa iyaduna afar jeer bay dhaaranaysaa marka shanaadna caro ilaahay bay dusheeda ku ridaysaa waa lagu kala tegaya uma faraqa baynahumaa xataa fur la odhan maayo halkaa ka bax baa laleeyahy iyadana halkaa ka bax labadooda mid walba halkaa ka bax baa laleeyahy wax dambe isuu keena harma jiraan uma faraqa baynahumaa waa kala kaxeeyey nebigu uma qaala ninkiiba uma qaala nebigaa waxau yidhi allahu yaclamu allah waa og yahay anna axadukumaa midkiin kaadibun inuu been sheegaayo nebigu ma oga labadoodaan mid been sheegaaya laakiin allah baa og oo nebigu allah buu cilmigaa u tiiriyey leannahu nebigu daahirku xugminay allahu allahu yaclamu allah baa og anna axadukumaa midkiin kaadibun inuu been sheegaayo waa khasab labadooda ma dhici karto inay run wada sheegaayaan fahal minkumaa taa'ibun toobadiiba haddana u bandhiga weli toobad baa idii furan oo dembiga waa gasheen war ma toobad keenaysaan oo ma soo noqonaysaan oo waxaan ma ka soo noqonaysaan talaatan saddex jeer buu nebiga ku celceliyey allahu allahu yaclamu ina axadukumaa kaadib midkiin inuu been sheegaayo laa shaka ilaahay baana og fahal axadukumaa fahal minkumaa taa'ib war midkiin soo noqonaayo ma ku jira oo waxa weye ma toobad keenaysa weliba culamadu waxay idhahdeen riwaadaha qaarkood nebigu wuxuu diyaariyey markuu ninku dhaaranayey nin u dhowaada oo afka qabta war ka joog war ka joog waa khatar war qiro hadday waxaan abeen ku sheegaysid sidaas oo kale marka aad bay arrintaani u adag tahay waa arrin la adkeeye wey wa fii lafdi muslim sidii bay marka labadiiba ku tageen midna ma toobadkeenin ma soo noqon wa fii lafdin lafdi kale waxau ahaa laa sabiila laka calayha wax dambe o aad ku leedahay ma jirto ka dhaqaaji fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo maali ay xoolihii aan meherka u siiyeyna qaala markaasuna wuxuu yidhi laa maala laka wax maala o aad ku leedahay ma jirto in kunta sadaqta haddii aada run sheegtay calayhaa fa huwa bima fa huwa bima istaxalta min farjiha haddii aadba runba sheegaysid oo waxaan inay samaysay ay run tahay oo saa kaaga tagto hadde xoolihii awalaa siisay wixii awal aada farjigeeda ku xalaashatay bima istaxlalta ay bima istamtacta farjigeeda wixii aad ku raaxaysato ku xalaashatay ayuu meherkaasi ahaa marka kuuma soo noqonaayo oo naagta mar haddii loo galmoodo oo waxa weeye la jimaaco meherkeedi way leedahay ilaa inay iyadu dalaaq dalbata mooye hadday iyadu dalaaq dalbato oo ay khulci noqoto dee markaa meher ma yeelanayso wain ka wain kunta haddaad tahay kadabta calayha midaad ku been sheegi ku been abuuratay hadday tahayna fa huwa abcadu waxa weeye laka minha taasaaba kasii fogba oo dembi kalaadba ku jidhaaye xooluhu xaggee kaaga soo noqonaayaan allahu akbar haddaba xadiidkaani waxau inoo caddaynayaa oo waxa weye waadixiyey qaabka licaanku u imaanayo wuxuuna aad iyo aad u tafaftiray qaabkii u sameeyey waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam oo waxa weeye uu ugu xukumay markii ninkaasi uu la yimid waxa weeye inuu licaan la sameeyo xaaskiisa marka waadix wey xadiidkay ku caddahay oo waxa weeye waa dhaahir banaanka yaal oo waxa weeye aan mugdi ku jirin marka bal insha allahu tabaaraka watacaala waxa laga faa'iidaya xadiidka ayaanu ka qaadanayna awalan marka ugu horeysa waxaynu ka faa'idaynaa hubuutu allicaan inuu licaanku horta wax sugan yahay oo waxa weeye diinta islaamku ay qarartay aayadaha qur-aankaana ay caddeeyeen oo waxa weeye sidii aayaduhu ugu soo degeen xadiidkuna markaas caddeeyey marka xukmu licaan inuu xukumka licaanku sugan yahay wa sifatuhu sifadiisuna waxa weeye ninkii inuu naagtiisii ku sheego zina wax markhaantiya uunan haysan hadduu markhaantigii waayo iyadiina ay qiran weydo markaasaa licaankii imaanayaa oo afar jeer buu dhaaranayaa inuu run sheegayo isagaa lagu bilaabayaa midda shanaadna nacrad buu dusha isaga ridayaa kabacdina iyadaa lagu xijinayaa hadday inkirto afar jeer bay dhaaranaysaa inuu beenlow yahay bay ku dhaaranaysaa oo ilaahay ma ay ku dhaaranaysa ashhadu billahi bay leedahay midda shanaadna dusha waxay isaga ridaysaa caradi ilaahay hadday been ku sheegayso ninkaasi uu run sheegayo kabacdi faa'iidada kale aynu ka qaadanayna waxay tahay idaa tama alicaan haddii licaankii uu sugnaado baynahuma waxa weye bishuruudihi kulli hadday ku sugnaato furiqa baynahuma waa firaaqan mu'abadan baa ka dhalanaya oo culamadu waxay idhahdeen laa tajuuzu lahu abadan weligii xalaal uma noqonayso hadday toban ninoo dambe soo furaan ma guursan karo saasay ku kala dhimanayaan saddex waxaynu ka qaadanaynaa in la waaniyo marka ugu horeysa intaan lagu bilaabin licaankii labadoodaba waa la waaninaya waa la wacdinaya ciqaabta aakhiraa la xusuusinaya war adduunkaa fudud war ilaahay ka cabsadaa la odhanaya afar waxaynu ka ka qaadanaynaa waxa weeye arrintan qofkan dhaaranaya oo licaankan dhaartan waxay kaga duwan tahay dhaaraha kale waxyaalay kaga duwantahay waxaa kamid a oran mayo wallaahi bilaahi wuxuu odhanayaa ashhadu billahi ilahay baan markhaanti gelinaya ayuu odhanaya oo way ka duwan tahay masaa'ilka kale ilahayna kugu ogaaya loo dhan ashhadu billahi waa inay tahay waa la adkaynaya waxa ay kaloo kaga duwan tahay tikraar oo qofka kale hadda hadduu xoolo iyo ku dhaaranaya hal mar haddii la dhaariyo waa khalaas laakin tani waa ka duwan tahay oo afar jeer baa la soo celcelinaya waxay kaloo kaga duwan tahay dhaaraha kale waxa weeye nacrad iyo waxaa la socota caro ilaahay baa dusha la ysaga tuuraya waxay kaloo dalaaqiina kaga duwan tahay waa dalaaq abadiya ka dhalanaya oo furqa baa-ina ayaa ka dhalanaysa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa xadiidka in ninka lagu bilaabaayo kabacdina naagta lagu xijinaayo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa inaynan weligood isku soo noqonaynin sadaaqna uusan ku lahayn wax dambana uusan ku yeelanaynin waxaynu ka qaadanaynaa haddii meeshaa ilmo ka dhasho waxaa la ilxaaqinayaa hooyadi oo naagtii waxaa la wiil bay dhashay nebiguna waxa uu yidhi baa layihi riwaayadaha qaarkood ay caddeeyeen hadday nin saa u eg dhashana waxa wiil saa u eg hadday dhashana ilmo saa u egna isagaa been sheegaya macnaha ilmo isaga u eg hadday dhasho hadday dhasho ilmo saasoo kala si kale u eg oo indha buurbuuranoo saasana oo ninkii lagu lagu sheegay ayaa dhalay waxay dhashay baa la yidhi marka naagtii wiil aan laga aqoon ninkii uu ku sheegay oo waxa weeye sidiisi nebigu ku tilmaamay tilmaamtii uu nebigu sheegay leh ayay dhashay waliba culimadu waxay idhahdeen markii dambe nin weyn buu noqday oo ina hooyadii baa la odhan jiray oo xataa qaadi buu noqday oo nin weyn oo islaama buu noqday isagu dee dembi ma leh laakiin hooyada ayaa dhibaatada la timid wey ilahay baana ka magangelayna arrin aad iyo khatar ah alxadiid alcishruun waxa wey alxadiid alcishruun bacda talaatamiya laba saddex boqol iyo labaatan xadiidka ah wacan cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma cabdillahi bni cumar waxaa laga wari waxa uu yihi ana rajulan ninba ramaa ku tuuray imra'atahu ramaa wuu ku tuuray weye macnaha qadfi buu ku tuuray ha والذين يرمون أزواجهم أي آيدا بتصوتهم الكرمي وحوي إنا ناجتي كل شيء تتزينا آدم كهوبين أن رجلا من أيا رمى كطوري امرأته حاسكيسي زنا كطوري وانتفى وحول الديني أو وحوي اسكن فيه من ولدها علمه عيد الشيء أي اسكن فيه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقي النبي عليه الصلاة والسلام وقصدي هنا لفتقيدي واسكو قصة وي لكن كان وككوبين فأمرهما نبي وحو أمري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمري فتلاعنا ويسنعرضين oo nacradii ayaa markaati ay isnacradeen lacaanki baan ahay kama qaala allahu sidii alla u yihi tacaala waxa weeye sida ilaahay uu kitaabka ugu sheegay uma qadaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa xukumiyey bilwaladi wiilkii lilmar'a qofkii dumarka ayd buu u xukmiyey oo waxa uu yihi wiilkaagana adiga wixii aad dheshay wafaraqa baynahuma bayna almutalaacinayn macnaha labadii isnacladnayna nebigu waa kala kaxeeyey marka culamada waxay dhahay xadiidkan waa isla qisadii hore oo waxa weeye xilligaa unbay dhacday oo waxa laba qiso ma ahee waa ka kooban yahay un sidii hore unbuu kaga kooban yahay oo wuxuu sii caddaynayaa xukmiga ilmaha xukumka ilmaha waxa weye hadday naagtaasi ilmo dhasho ninkaasina uu iska nafiyey ilmahaas oo waxa weeye uu licaan la yimid iyadaa qaadanaysa marka waxaynu ka faa'idaynaa xadiidka xukmu licaani awalan ko marka ugu horeysa laba waxaan ka faa'idaynaa hadday isnacladaan oo talaacunkii uu dhaco ilmihiina uu iska nafiyo oo yidhaahdo ilmahaana ma dhalin waxa weeye markaas hooyadiisu raacayaa ilmahaas aabahana looguma abtirinaayo sidoo kale haddii waxaynu kaloo ka qaadanaynaa haddii taxaquq uu yimaado oo waxa weeye ay cadaato arrintaani inuuna ninku arrintaa ka aamusaynin laakiin ma fiicna sida axaadiista soo socota waswaas iyo shaki iyo qofku inuu isgeliyo looma baahna waayo arrin khatara weeye oo aad iyo aad u khatara wey waxaynu kaloo ka qaadanaynaa in waxa weeye sida axsanka ay tahay ricaayada dumarka la ilaalinaayo atawasut ninku inuu shaki isku abuuro oo waxa weeye naagtii xaggee martay xaggee aaday xaggee taagnayd yaa kula hadlay yaa kula joogay shaki uu isku abuuro waa waswaas shaydaaniya la yidhahdaa inuu qofku dayuut noqdana lama rabo oo naagtiisii oo waxa weeye xumaan samaynaysa uu iska aamusnaado iska haysto oo yidhahdo hadda ilma ii dhashay maxaan sameeya hadda maxaa ilmihii uu iska haystana taana waa dayuutnimo waxa weeye mutawasit baa la rabaa qofkan waa qof islaama diinta la baraya wacdiga wanaaga khalaas shakina laisma gelinaayo oo looma baahno shaki haddii kale waswaas shaydaaniya noqonaysa boqol buu kadhacaya qofki alxadiid alxaadi walcishruuna bacda talaatami'a saddex boqol iyo labaatan iyo ko can abi hurayrata radia allahu canhu qaal kana waa waswaaskiibuu ka hadlayaa qofku inuu maaragtay shaki isgeliyo inaan la ogolayn qaala waxau yidhi jaa'a rajulun nin baa yimid min bani fazara nimanka la yidhaahdo waa qabiila oo waxa weeye qabiilo carabta ka mid ahaa ayaa yimid ila annabiy sala allahu alay slam nabigu u yimid faqaala waxa weeye ina imra'atii xaaskaygii waladat waxa ay dhashay gulaaman wiil aswad madow bay dhashay isaguna waa nin cad oo caraba naagtiisuna waa naag cad oo caraba waxa yidhi marka naagtii anigii labadeedii midna ma madooba iyadiina ilo madow bay dhashay ee wuxuu u wadaa marka oo doonayaa inuu iska nafiyo wiilkan madow uu yidhahdo ma dhalin anigu iyadaa zinaysato oo nin kalaa ka dhalay malaha rag madow baa u tegay ayuu ayay rabtaa ayuu rabaa faqaala nabiyu sal ly slam nabigu intuu tusaalu siiyey marka hal laka ibilun riwaayada qaar waxay hal laka min ibil oo min baad riwaayada qaarkood inta badan ku jirta hal laka min ibilun min ibilin geel maleedahay ama hal laka ibilun geel maleedah sida hadda riwaayadda noo tahay waxa hal laka ibilun geel maleedah qaala waxau yidhi nacam ninkaa reer miyi buu ahaayo wuxuu rabaa inuu ku fahansiiyo qiyaaska xoolaha uu yaqaan qaala waxa uu yidhi famaa alwaanuhaa waa maxay geelaaga midabkoodu midabka geelaagu muxuu yahay midabkeebay leeyahay geelaagu qaala wuxuu yidhi xumurun waa geel gedgaduudan geel gedgaduudan bay jeclaayeen qaala waxau yidhi fahal fiihaa min awraq hal fiiha fahal fiihaa min awraq ma ku jiraa wax geelaaga qayb ka mid ah walow hal neef ma ha noqdee oo awraqa awraqa waxaa la yidhahdaa midabkaa isku dhex khaldan oo cadaan iyo geduud iyo madow iyo isku dhex jiro aan midab saafiya ahayn oo waxa weye bacadka ay soomaalidu yidhaahdaan ha bacad bay yidhahdaan neefka macnaha midabkiisu isku dhex dhex jiro ma madooba ma cadda ma geduudna cadaan baa ku jira midabyo kalea ku jira neefkaasa la yidhahdaa awraq qaala waxau yidhi ina fiihaa la ina fiiha lawurqa ha waa jamc wey ina fiiha lawurqa in badan qaar badan baa ku jira oo midab kaale ha qaar badan oo awraqa ayaa ku jira qaala waxau yidhi marka nabiga calayh salaatu wasalaam fa anaa ataaha dalika xageenu ka yimi geelaagu waa gedgaduudnaaye haddii hashii ilmaha dhashay gaduudnayd ratigiina gaduudnaa hashaa neefkan awraqa ahi xagee ka yimid qaala waxau yidhi cafaa marka dee geel iskama nafiin kare uma diidi kare geele qaala waxa uu yidhi casaa waxaa laga yaabaa an yakuna nazacahu cirqun waxaa dhici karta sida macruufkaa inuu xidid jiito oo neef geelii hore ka mid ahaayo oo midabkaa lahaa inuu raacay awowgii iyo ayeydii iyo kolay waxaa inuu raacay qaala markaasuu nebigu waxa uu yidhi wahada ay hada algulaam cunugaagaana waxaa laga yaabaa casaa an yakuna nazacahu cirqun isagana inuu xidid jiitay baa dhici karta ha marka haddii aad geeli u ogolaatay inuu hooyadii iyo aabihii ay matsalan hashii iyo ratigii labaduba gaduudnaayeen haddaad ogolaatay inay dhali karaan ilmo kale oo waxa weeye ama cad ama madow ama midab kala leh he maxaa ku diidaysaa adiga iyo xaaskaaga oo cadcadna inaad ilmo madow dhasha leanna waxaa dhici karta inuu jiitay ciriq hore sooma ha taas ayaa marka nabiga calay sla slam u tasaaleeyey marka ninkan qisadan waxa weye ninkaa ka dhashay qabiilka la yidhaahdo min bani fazara oo waxa weeye carabta kamid ahaa oo weliba waa kadafaan bay kamid ahaayeen bay yihahdeen qabiila min cadnaan kadafaan asalkooda waa waa carabta way cadnaan wey xataa ninka magaciisa waxaa la yidhi damdam baa la oran jiray ibn qatata ayaa la yidhi nabiga su-aasha weydiiyey ninkaani marka geeli buu yiqiinay geeli baa lagu fahansiiyey arrintii oo loo caddeeyey inayna shardi ahayn inay naagtu zinaysatee midabku shardi ma labada qof iyagoona isku ekayn laba qof oo midmadow baa arkaysaa ilmo cad dhalaya laba qof oo waxaad arkaysaa cadcad oo ilmo madow dhalaya taasi marka shardi ma aha in la yidhahdo ilaa o ilaa naagtu ilmo u eg ha dhasho shardi ma aha he waxa weeye asalku waa dhici kartaa inuu ilmuhu aabbuu raaci karaa awowuu raaci karaa abtiyaalbuu raaci karaa adeeruu raaci karaa dhinac walbuu raaci karaa waxaad arkaysaa naagta abtiyaasheed ilmo u eg baad arkaysaa iyadii uma eg xataa abtiyaashii aan ogeynana hooyadii abtiyaasheed buu eg marka aad bay u kala duwan yihiin waa wax dhici kara oo uu jiidan karo xididku ciriqu waxaa laga wadaa macnaha xagga nasabka iyo dhalashada ayaa jiidan kara xadiidkan waxaan ka faa'ideynaa markaa ana atacriid macnaha arrinta sarbeebta ah oo ninka qaadifka ah ninkaan hadda ma u oro naagtaydiibaa qadfi sam zina samaysay laakiin wuxuu rabay inuu sarbeeb sameeyo oo hadduu ogaado arrintaas inuu marka iska nafiyin karo cunugaa inuu iska nafiyo marka taasoo kale qadfi lagu xisaabin maayo oo ma unan oran qadfi naagtaydi waa zinaysta ma oran waxaa kaloo ka qaadanaynaa ana alwalad ilmaha yulxaqu biabaweyhi in aabbihi iyo hooyadii la raacinaayo waxa weeye walow khaalafa lawnuhu midabkiisu waa ha khilaafa hadduu rabay soomaalidana aad bay ugu badan tahay hooyo iyo aaba cascas baa arkaysa ilma madow bay dhalayaan kuwa mad madow bay dhalayaan kuwa mad madow baa arkaysa ilma cas dhalaya oo cad isku shaqa maa markaa midabku macno ma leh waay sidoo kale waxaan ka qaadanaynaa alixtiyaad in aad iyo aad loogu dadaalo nasabka oo waxa weeye aan la khaldin nasabka waxaanu kaloo ka qaadanaynaa oo ka faa'iideynaa sida diinta islaamku u ilaalisay waxa weeye inaan dadka sharaftooda wax loo dhimin oo waxa weeye qofkii inaan durba laysaga tuurin wax ee waxa weeye waxaan la hubo baa loo baahan yahay waxaanu kaloo ka qaadana xusnu tacliimi nabiy sala allahu alay wasalam ayuu naanahu nabiga calayhi sala salam wuxuu wax ku baray oo ninkii ku fahansiiyey waxa weeye si xikmad ah oo waxa weye aada u wanaagsan waxaanu kaloo ka qaadanaynaa darbu lamthaal inay bannaan tahay qofka tusaale iyo maahmaah iyo wax lagu fahansiiyo oo waxa weye laga dhaadhiciyo qaab oo wixii u fahmi karo baabka ku xiga waxa weeye baabu lixaaqi nasab nasabka in qofka la haleeshiiyo qofka nasabkiisa in la haleeshiiya la raba nasabku waa abtiriska weeye waa qofkaani ciddii dhashay oo waxa weeye loogu abtirinaayo alxadiid athani walcishruun bacda halaatamia saddex boqol iyo laba iyo labaatan can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri caaisha ikhtasama sacad sacad bna abi waqaas radia allahu canhu ikhtasama waxaa dooday sacd bn abi waqaas iyo wa cabd bnu zamca marka sacd bn abi waqaas waa macruuf ninkan cabd bnu zamcana waa sawda binti zacma walaalkeed sawdadii ahayd xaaskii nabiga alayh salatu asalaam min umahaati lmuminiin kamid ahad walaalkeed weeye cabd bnu zamca ayaa la yidhahda ha zamca maxay ku doodeen fi gulaamin cunug baa la isku qabsaday cunuga waxaa dhashay marka adoon uu lahaa waxa weye ninkaa la yidhahdo zamca oo sawde iyo cabdi dhalay sawde aabaheed baa wuxuu lahaa adoon nin la dhashay sacad ibni abi waqaas oo cutba la oran jiray ayaa ka zinaystay adoontii markuu ka zinaystay ayuu walaalkii kula ballamay iyadoo uur leh ayuu sacad ibni abi waqaas la ballamay waa intaan jaahiliyadii qabl islaam intaan fatxi marka ka hor walaalkiisa la ballamo wuxuu yidhi addoontaas zamca uu haysto oo waxa weeye addoontiisa jaariyadiisa ah ilmaha uurkeeda ku jira anaa dhalay anaa uureeyey ee arrintaa ogow haddii aan dhinto ilmahaas innagaa lehe waa inaad ogaataa ila iska jaahili bay ahaayeen kabacdi markaa odagiina waa dhintay cutbana waa dhintay fatxi maka markay ahayd baa la yidhi mise xajatulwadaa ayaa cunugiioo kuraya laysku qabsaday cabd ibnu zacma wuxuu yidhi waa walaalkay weeye addoontii aabbahay baa dhashay alwaladu lilfarash firaashkii aabbahay buu ku dhashay ninkana addoontiisu dee waa u banaanaydo waa naagtiisii oo kale a sacd ibn abi waqaasin wuxuu yidhi maya walaalkay baa dhalo uu igula ballamay oo cunugan waxa weeye walaalkay baa dhalay ha alay salaam ha ha maxaa jira maxaa jira sugay aan joojiye kugu soo celinay marka ninkan odagii haddii uu dhintay labadii nin baa marka ku dooday sacd ibn abi waqaas oo walaalkii dhintay iyo cabd ibn zamca oo aabihii dhintay nina wuxuu ku doodayaa ilmahani waa walaalkay aabahay baa dhalay nina wuxuu ku doodayaa adeer baan u ahay oo walaalkay baa dhalay ha ilmahani waa walaalkay aabahay baa dhalay buu ku doodayaa cabd ibn zamca sacdana wuxuu ku doonaya ku doodayaa walaalkay baa dhalay oo waxa weye igala ballamay xadiidku saas ka hadlaya marka iyo wixii nebigu markaa xukumay baynu arkayna marka can caaishata radi allahu canha qaalat waxay tiri ikhtasama sacd ibn abi waqaas sacd ibn abi waqaas ayaa ku dooday wa cabd ibnu zamca labadoodaasaa waxay ku doodeen waxa weeye fi gulaamin qulaan bay ku doodeen culub bay ku doodeen fa qaala sacad sacad baa xujadiisii jeedsaday oo nebiga markay iskula yimaadeen ayaa marka waa loo kala garqaadaya fa qaala sacad sacad baa waxau yidhi ya rasuula allah rasuulka ilaahayo haada ibnu akhi cutba ibna abilwaqaas cunugan walaalkay baa dhalay ibnu akhi ay walaalkay baa dhalay cutba walaalkaygii cutba ahaa cutbihii in abiwaqaas ahaa ayaa dhalay cutba ibna abiwaqaas oo walaalkay baa dhalay saad ku ogaatay cahida ilaya wuu igula ballamay annahu ibnuhu inuu wiilkiisii yahay buu igula ballamay waa daliil koowaad inuu waxa weye la ballamay oo yidhi anaa dhalay ilmahaasi waa inaad ogaataa undur eeg buu yidhi haddana daliisha labaad undur eeg ilaa shabahihi sida uu ugu eg yahay oo macnaha sida aan looga aqoon leanna cutbo waa yaqiinay nebigu eeg buu yidhi sida ugu eg yahay rasuulka ilaahay ha marka laba daliilood buu keensaday sacad bin abi waqaas ille waa maxkamad meesha waa la doodaya laba daliilood buu keensaday wuxuu yidhi ninka walaalkay baa igula ballamay oo iigu yidhi anaa dhalay waxaan kaloo daliil kale uhaystaa walaalkay lagamaba yaqaan cunugi waa walaalkayda meesha taagan waaya waxaa hadlay markaa ninkii kale wa qaala cabd ibnu zamca waxa uu yidhi isagu cid baa igula ballantay ma dhihin haadaa akii buu yidhi waa walaalkay yaa rasuula allah walaalkay weeye wulida waxaa lagu dhalay calaa firaashi abi ha min waliidatihi calaa firaashi abi baa lagu dhalay gurigii ho aabbahay baa lagu dhalay oo firaashka waxaa laga wadaa naagta matalan ninku naagtiisa waa firaashkiisii waa addoontiisuna waa sidoo kale marka wulida calaa firaashi abi gurigii aabbahay baa lagu dhalay min waliidatihi addoontiisii baana dhashay addoontaana isagaa lahaa odagoo waxa weeye dee waxay u ahayd naagtiis oo kale u isticmaali jiray sidaa daraaddeed marka saasaan u haystaa daliil kale aniga ma haysto nebiga marka xukunkiisa u fiir fa nadara rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ilaa shabahihi cunugii buu nebigu eegay wuxuu arkay markaa ilaa shabahihi sida uu ugu eg yahay buu eegay macnaha fa nadara rasuulu llahi sal ilaa shabahihi cunugii buu eegay bal midabkiisa iyo si uu eg yahay fa ra'aa waxau arkay shabahan ekaansho bayinan waadixa aad iyo aad inuu ugu eg yahay bicutba cutba ibn abi waqaas halkaa marka maxaa ka caddaatay cunugu inuu dhalay cutba ibn abi waqaas laakiin xukumka daahirka sidaan waa laga duwayaa xukumka adduunya taasi waa aakhiro wey oo lama garanayo laakiin ninkaan waa u eg yahay cunugaani waa u eg yahay ninkii laakiin haddii zine xalaal xaaraamu ku dhalay waxa weye ninkaana addoontan firaashkiisii bay ahayd fa qaala markaasu xukumkii nebigu rudo wuxuu yidhi huwa laka yaa cabdu cabdu ibnu zamca adiga ayaa le qaado walaalkaa weeye alwaladu lilfiraash buu yidhi markaa nebigu xukumkii buu sheegay alwaladu ilmihii lilfiraashi firaashka uu ku dhasha wey ay qofkii firaashkaan lahaabaa cunuga iskale taasi waa markii culimadu waxay yidhahdeen waa markii ay dhici karto oo la heli kara qaraa-inta ay dhici karto ninkaas addoonta lahaa inuu ilmihii dhalay matalan wuu joogay addoonkii odagii addoontaana wuu haystay ilmihii bay waxay dhashay xilli ay suurtagal tahay odagiyo nool jooga ilmihiina caadi markay addoontan uu haystay lix bilood iyo wixii ka badan laakiin addoon buu maanta soo iibsaday dil buu haystay oo isticmaal helaya ilma dhashay de waxaa laleeyahay ma ad dhalin alwalad walfiraash markaa looma odhanaayo awal bay wadatay uurkaan leanna lix bilood ka yar ilma kuma dhasho waka maagta la guursadana waa saas oo kale de lix bilood ka yar ilma ku dhasho lama raacinayo ee waxa weye awal bay wadatay ilmaha waayo lix bilood ka yar ilma kuma dhasho waka oo si xayi uguma dhasho dhicis waa dhici kartaa inuu soo dhaco ama ilmo sakiira dhaco laakin lix bilood ka yar ilmo xayiya oo caadiga kuma dhashay bay yidhahan culimadu marka nabigu wuxu yidhi alwaldu lilfiraash odagii baa loo xukumay walilcaahiri alxajar alcaahir waa azani kii zinaystayna alxajar dhagax buu leeyahy alxajarkan laba macno lagu fasiraa culamada qaar waxay ku fasiraan alxajar ey hadduu maanta joogi lahaa oo qof muslima ahaan lahaa waa la rajimin lahaa haddii uu guur soo maray waxaa kaloo lagu fasiraa walilcaahiri alxajar ay alkhayba khasaaru leeyahay wax la siinaayo ma jirto waxa weeye waa waxba lama siinaayo khasaaro weeye wixii uu dhalay dee uu ku khasaaray sababta waxa weeye guur xalaala kuma dhalin labadaaba waa lagu fasiraa intaa markuu nebigu saa uxukumay ayuu ixtiyaad sameeyey waxtajibii iska xijaab buu yidhi minhu yaa zawda sawda waa xaaskiisii marka wuxuu nebigu yaa sawda iska xijaab cunugan oo ula dhaqan sida ajnabi oo kale sababtu waxa weeye daahirka waxaa ka muuqda inuusan aabbahaa dhalin laakiin xukumkii shareecada waxaa la xukumayaa inuu yahay sawdo walaalkeed laakiin iska xijaab buu yidhi ixtiyaad baa la yidhahdaa marka oo nebigu ixtiyaadan bu saa u sameeyey laakiin daahirka waxaa la xukumay sawdo walaalkeed inuu yahay waxa uu yihi marka raawigii falam yara sawda qad weligii sawda ma uu arag cunugii way iska xijaabtay weligiina ma uu arag way iska asturi jidhay marka nebiga calayhi sala slam xaaskiisii wuxuu amray inay iska xijaabto ixtiyaadan iska ilaalin baa la yidhaahdaa laakiin waxaa la xukumiyey daahirkii sawdo walaalkeed inuu yahay oo waxa weeye shareecada islaamka hoos dhaxraya waxaanu ka faa'ideynaa marka xadiidka alxamdulilah waxaanu ka faa'ideynaa marka ugu horeysa ana alwalad ilmaha waxa weye lilfiraashi ilmuhu ciddii naag hadday ilma dhasho hadday xor ahaydna ninkii qabay baa leh haddii ay addoon ahaydna ninkii lahaa ayaa leh ilmahaas ilaa in la helo wax cad oo kale oo ka leexiya oo waxa wey inuu isagu iska nafiyo oo lacaan iyo sheekadaa timaada mooye laba waxaynu ka faa'ideynaa ana azawja takunu firaashan xaasku inay noqonayso ninka firaashkiisii bimujaradi nikaax mar alla markii uu guursado walamata addoontuna firaash bay u noqonaysaa laakiin laabudda inuu wadci ku sameeyo jimaac inu dhaco oo addoonta mulkulyamiin markay noqoto haddii uunan jimaac meeshii imaanin oo uunan isticmaalin uma noqonayso firaash ee laakiin ninka xaaskiisu waa alfiraash mar alle markuu mehersado waxa laga wadaa macnaha waa taxta amri waxa firaashkiisii weye isagiiba unbay u xalaal tahay saddex waxaynu kaloo ka faa'ideynaa ana xukma shabah haddii qofku qofka u eg yahay lama raacinayo ilaa waxa weeye haddii markaas wax ka weyn inaan la helin mooye marka waxaa la raaciyaa qofkaan qofka waa u eg yahay sida xadiidka soo socota markii ayna jirin qariino kale oo qofkii ka duwaysa marka hadda ekaanshihii uu u ekaa wiilku cutba waxba lagama soo qaadin culammadu waxay kaloo yidhaahdeen amarka uu amray nabiga calayhi salaatu wasalaam sawday inay iska xijaabto taasi waa ixtiyaad ee ma aha ilaa wa ilaa in qof walba saa lagu odhanayo waxay arrintan waa ixtiyaadan oo nebigu uu ilaalinayo xaaskiisa ayaa waxa weye arrintaas adena waxay kaloo culamadu ka qaateen xadiidkan ana xukma alxaakim qofka xaakimka xukumka uu xukumo laa yugayiru almra fi lbatin arrinkii aakhiro siduu ahaa ma bedelayo hadda laba nin hadday xoola isku qabsadaan oo maxkamadda isla tagaan oo ninkii baatilka ku socday xoolihii loo xukumo uu dhaar iyo markhaantiyaal beena keensado uma xalaalaynayso aakhiro waxaasi waa loo haystaa xoolahaasina xaaraan bay ku yihiin adduunka haba qaatee waay alxadiidu athalith walcishruun bacda talaati mia saddex boqol iyo labaatan iyo saddex can caishata radia allahu canha caaisha waxay tihi annahaa qaalat waxay tihi ina rasuula allahi sala allahu alayhi waali wasalam dakala calaya nabiga rasuulka ilaahay baa ii soo galay maalin masruuran aad iyo aad u faraxsan aad u faraxsan tabraqu ay ifayso hilaacayso asaa tabraqu ay ifayso hilaacayso asaariiru wajhihi asaariirta waxaa la yidhahdaa diilimaha qofku markuu wejiga duuduubo diilimahan wejiga saas waxa weeye maraaraha ay soomaalidu yidhahdaan taasaa la yidhahdaa asaariir ulweji marka nebigu markuu farxo nuur baa ka bixi jiray oo waxa weeye hilaac baa ka bixi jiray wejigiisoo dhan markii farxadda waxa uu ku farxo waa la garan jiray markuu caroodana waa la garan jiray marka waxay tihi dakala calaya wuu iisoo galay rasul lah sal slam masruuran isagoo faraxsan tabraqu ay hilaacayso asaariira wejhi wejigii asaariiru wejhi wejigiisa maraarihiisu ay hilaacayaan oo ifayso farxad awgeed fa qaala waxa uu igu yidhi markaa uu u sheegayaa wuxuu ku farxay alam taray miyaadan ogaanin ma ogaatay ana mujazaran ana ana mujazasan mujazasku waxa weye waa qofka wax qiyaasa wey waa dadka la yidhaahdo mathalan intuu wixii saa u qiyaaso wuxuu sinjisooca dadka sameeyo wey ha sinjisooc bay soomaalidu yidhahdaan qofka dadka soo sinjisooca ana mujasasan nadara inuu eegay aanisan mar dhoweyd ilaa zayd ibni xaarisa ninkii zayd ibni xaarisa la odhan jiray buu eegay wa usaama iyo usaama ayuu eegay usama ibn zayd wey ayuu eegay fa qaala waxa uu yidhi markaa ina bacda hadihi alaqdaam lugahan qaarkood waxa weeye lmin la min bacdi qaarka kale way is macnaha lugahaani way isdhaleen waxaa la yidhi ninkani zayd ibn xaarisa iyo usama ibn zayd waa wiiliyo aabihi zayd nebigu waatuu korsaday wuxuu u guuriyey markaas mulayka addoontiisii uu xoreeyey ay u guuriyey markaasa waxay dhashay usama ibn zayd marka zayd iyo hooyadii labaduba way caddaayeen oo waxa weeye waa dad caraba usama waxaa dhashay madow marka waa madowya marka dadka qaarkood baa dhacanin jiray oo waxay odhan jireen ninkan zayd umaba ekaba ee zayd ma dhalin marka ha maalintii arrintaasuu nebigu dhibsan jiray ma jeclay nebigu arrintaa in la sida sababto waxa weeye aad buu u jeclaa usaame iyo zaydba maalintii dambea waxaa dhacday nin dadka soo sinji sooca oo macruufoo la yaqiinay baa soo galay masaajidka layidhi zayd oo hurda iyo wiilkiisiiyo isdhinac hurda labadooduna mid walba go- hagoogan yahay labada cagoodoo dambena cagahoodii ay bannaan yihiin intaas cadcad oo waxa weeye nin walba intaas caguhu ay bannaan yihiin wejigooduna qarsoon yahay jirkoodii waxaa ka bannaan nin walba cagahaas cadcad ayuu ninkaani soo istaagay baa he ninkan wuu ujeedaa cagihiisu waa madowyihin ninkaanna cagihiisu waa cadyihin saasuu intuu eegay bu wuxuu yidhi labadan cagood waa isdhaleen ha waa sinjisooc marka nebigu arrintiibu aad ugu farxay oo macnaha sida uu ninkaa usoo sinjasoocay ayuu aad ugu farxay dadkiina waa wada maqlayaan tuhmadii baa marka halkaa ku baaba'day inay ninkan zayd inuu wiilkan dhalay ayaa markaa caddaatay oo marka waxay noqonaysaa lacalahu nazacahu cirqantii kale ayay noqonaysaa marka mujasamkuna waa ninka mujasamka waxaa la yihahdaa mujasaska waa laba zaay waxaa la yidhahda ninka dadka soo sinjisooca ha ayaa la yidhahdaa wa fii lafdi lafdi kale waxau ahaa inuu yidhi kana mujazas mujasasku waxau ahaa kana mujasasu mujasasku waxau ahaa qaa'ifan mid macnaha sinjisooca qaa'ifkuna waa qofka dadka soo sinjisooca oo waxa weeye dadka aad iyo aad u yaqaan marka mujasaska saas mujasis marka mujasis wey in zayda lahoos dhigo waay laakiin waxaa ku soo aroortay maya waxa la waxaa waxaa sugan in miimka la godo waxa weeye mu mujasis la yihahdo mujasis ama mujasis ama la yidhaahdo miimka horta waa godan yahay oo waxa weeye marka la badbinayo bidami lmiimi wa fatxi ljim mujasis la yihahdo wa kasri zay mujasis la yidhaahdo oo waxa weeye miimka waa la godayaa jimkana waa la kor dhigayaa za-dana waa la hoos dhigayaa alula saas wey marka saasaa loo dadbinaya oo ism alfaacil markaas saas loogu dabiyo marka xadiidkan wuxuu inoo caddaynayaa in ninkaa dadka sinji soocayey inuu isku soo sinji soocay zayd iyo wiilkiisii halkaa markaa ay ku baxday tuhmadii laga shakisanaa nebiguna aad iyo aada ugu farxay marka waxaanu ka qaadanaynaa xadiidka waxa weeye alcamalu bilkaafa waxa weeye kaafa la yidhahdaa sinji sooce in lagu camal falayo biilxaaqi nasab maantana waxaa lamida bay yidhahdeen culummadu dhiigga laga qaado dadka oo dhakhaatiirtu ay caddeeyaan inuu qofkaani qofkaan isdhaleen dhiigga laskaga qaado sidoo kale waxaynu ka qaadanaynaa waxaa ku filan hal nin lama oranayo afar iyo markhaantiyaal iyo dhowr waa inay caddeeyaan maya hal mid laakiin culummadu waxay u shardiyeen waa inuu noqdo cadlan an yakuna cadlan inuu noqdo oo waxa weye nin caadil ah oo siqo ah oo lagu kalsoonayo mujarib ah horeyna loo ogaa inuu yahay nin dadka soo sinjo sooca maantana dhakhaatiirtaa lamida haddii dhakhtar lagu kalsoon yahay caddeeyo inuu qofkaan qofkaan dhalay saasaa loo raacinayaa oo waxa lagu darayaa markaa waxaanu kaloo ka qaadanaynaa tashawufu sharci alak alxakiim ilaa sixati alansaab wa ilxaaqiha biusuuliha macnaha suu sharcigu ugu dadaalay nasabka in la ilaaliyo oo waxa weeye la raaciyo ilmaha waaris waxaanu kaloo ka qaadanaa alfarax faraxa nebigu uu farxay iyo wax walba oo lagu farxo oo waxawey markaa ku farax geliya inuu qofku waxa weye aad ugu farxi karo wax dhibaata ayna lahayn alxadiid alraabic wa walcishruun bacda halaatamia saddex boqol iyo labaatan iyo afar can abi saciid alkhudriy radia allahu canhu qaal dukira waxaa la sheegay alcazlu cazliga lirasuuli illahi sala alla ly slam cazliga waxaa la yidhaahdaa ninku inuu xaaskiisii jimaac ugu tago ama addoontiisii addoontay u isticmaali jireen badana inuu jimaac ugu tago markii uu jimaacii sameeyo markay ka imaanayaan menidii ay ka imaanaysa biyihii inuu intuu kala baxo banaanka ku daadiyo ayaa casli la yidhahdaa waa ka siibis weeye casli asalkeeda marka waxay samayn jireen maadaama aan daweeyin iyo kiniini iyo waxaa jirin ilmaha markay rabaan inaynan uur yeelan addoontay u isticmaali jireen markay rabaan addoontaana inays uur ku yeelan uuna iska isticmaalo waa addoontiisii way u banaanayd ay wuxuu samayn jiray wuu jimaaci jiray laakin biyaha banaan ku daadin jiray can abi saciid alkhudriy radi allahu canhu qaala waxau yihi dukira waxaa la sheegay loo sheegay alcazlu inay raggu saas sameeyaan casliga lirasuuli illahi sala allahu alay wasalam rasuulka faqaala markaas waxau yihi walima yafcalu axadukum oo muxuu midkiin u samaynayaa saas qaala abu saciid wuxuu yihi walam yaqul nebigu ma oran falaa yafcal dalika saas axadukum yuu samayninkiinin ma dhihine wuxuu yihi muxuu u samaynayaa saas waa su-aal marka oo nebigu wixii inuusan jeclaysan kutusaysa laakiin ma nahyiin sida xadiidka dambe oo jaabirba ku caddaan doonta markaasuu nebigu kabacdi waxau yidhi marka intaa kalaamka ku dhex jira oo bayna qowseynkaa waxa weeye labada xariijimood udhexeeya oo abu saciid uu yidhi walam yaqul nebigu ma dhihin waxa weye falaa yafcalu dalika axadukum arrintaa mau dhihin intaas mudraj ma noqonaysa leannahu wuu kala caddeeyey oo waa kalaamkii abu saciid markaasuu nabigu kabacdi wuxuu yidhi fa inahu laysat nafsun laysat nafsun makhluuqa naf ilaahay uu qadaray in la abuuro ma jirto ilaa hadday jirto allahu khaaliquhaa ilahay unbaa abuuraya marka casligiinu muxuu taraya maantoo dhan haddaad biyihii banaanka ku daadisid haddii ilaahay uu qadaro inuu halkaas naf ka abuuro adna ma celin kadhib iyaduna ma celin kadho wax yar oo ku fakada ayuu ilmihii ka abuurmi karaa marka sidaa daraaddeed waxba ma taraysa weeye waxa aad samaynaysaan xadiidka marka waxaan ka qaadanaynaa xukumkeedu horta waa imaanaya xadiidka soo socdaa caddaynaya xukm alcazliga waxaynu kaloo ka qaadanaynaa inay la inkaaru lcazli macnaha in la inkiraayo oo waxa weye ayna fiicnayn laakiin waa goorma waa qofku markuu awlaadda ka cararayo ama kharashkooda ama waxa weeye uuna awlaad rabin waa la inkiraya waxaas ma fiicna waxaanu kaloo ka qaadanaynaa laakiin xaaraan maaha waxaynu kaba ka qaadanaynaa naf walba oo ilaahay uu qadaray inay adduunkan timaado laabudda way imaanaysaa oo waxa weeye cid celin karta ma jirto asbaab walba haddii la sameeyo sidaa daraaddeed baa waxaa arkaysaa waxyaalo badan oo wixii dhici jiray gabar baa waxa weeye zinaysanaysa uurba yeelanaysaa ilmihii isagaa soo rid intaasoo kininimay cunaysaa intaasoo dawo isku daldalaysaa ma dhimanayo hadhow buu dhalanayaa isagoo caadiya iyaduna nafteediina dhibtay dhibaato badanna gashay marka naf ilaahay qadaray inay dhalasho dhalato oo noolaato cid waxa weeye baajin karta ma jirto marka waa madmuum in waxa weye saas waxa qofka uu laakin asalkeeda way banaantay lakin waa laga fiican yahay ilahay in la tala saarsadaa wanaagsan oo la iska daayo asbaabta kale marka oo lamida kininiga iyo irbadaha iyo waxa lamidana shuruud bay culimadu u dejiyeen waa inaynan iyadana dhibaata ka imaanaynin oo sheekh cuthaymiin ayaa caddeeyey oo kitaab alxayd ayaynu xaggaas an kusoo marnay shuruud bay leedahay alxadiid alkhamis walcishruuna bacda talaatamiya saddex boqol labaatan iyo shan can jaabir radi allahu canhu jaabir ibni cabdillahi radi allahu canhuma qaala waxau yihi xadiidkan aada u caddaynaya casli kunaa waxaanu ahayn haddaan saxaabadiinahay naczilu casliga waan samayn jirnay oo addoommaday ku samayn jirayno banaankaan kaga daadin jirnay waalqur'aanu yanzilu qur-aankuna waa soo degaayey oo waxa weye qur-aanka oo soo degaya ayaanu saa samayn jirnay ha qur-aanka oo soo degaya ayaanu saa samayn jirnay qaala sufyaan oo ka warinayey jaabir baa waxa uu yidhi law kaana shay-an haddii ahaan lahayd yun shay-an wuxuun yunhaa canhu lanahaana canhu alqur'aan qur-aankaa naga nahyin laha macnaha jaabir markuu yihi kunaa naczilu waalqur'aanu yanzil annagu casliga waa samayn jirnay qur-aankuna waa soo degayey waliba riwaayadaha qaar baa caddaynayo imaamu muslim waxau leeyahay fabalaga dalika imaamu muslim riwaayadiisa fabalaga dalika annabiy sala allahu alay wasalam falam yanha waxa weye falam yanhaana mana naga nahyin ha marka casligii baanu samayn jirnay qur-aankuna waa soo degayey mananana ka nahyin rasuulkuna nagama nahyin qur-aankuna nagama nahyin sufyaan baa marka fasiro waxa u yidhi macnuu ujeeda waxa weeye law kaana shay-an yunhaa canhu haddii la wax la nahyinayo ay meeshaas jiraan oo casligu uusan banaanayn lanahaana canhu lqur'aan qur-aankaa naga nahyin lah marka adigu culummada qaar waxay diideen waxay dhahan casligu ma banaana iyo ma fiicna iyo markaasuu jaabir saa ku jawaabo wuxuu yidhi annagaaba samayn jirnay mana nala ka nahyin nebiguna waa ogaa waka xadiidka marka waxaan ka faa'idaynaa awalan marka ugu horeysaa ana asaxaabata kanuu yacziluun saxaabadu inay casliga samayn jireen xilligii nebiga calayhi salaatu wassalaam hadduuna marka nebigu ogeyn xataa riwaayaddu waaba caddaysay inuu nebigu ogaaye hadduunan ogeyn ilaahay baa og oo daalacanayo oon waxba laga qarin karin allah subxaana wa tacaala ayaa ogaa marka sidaa daraaddeed allah baa daalacanayo waxa weeye markaas allah baa u muujin lahaa oo waxa weeye nahyi baa kusoo aroori lahaa nebiguna waaba ogaado riwaayadda imaam muslim ayaa fii saxiixi muslim ku caddaysay fabalaga dalika nebiga arrintaas waa gaadhay mana nahyin waxaynu kaloo ka faa'idaynaa ana alcazla mubaax casligu inuu mubaax yahay laakiin culummadu waxay yidhahdeen addoonta ninku waa ku samayn karaa laakiin gabadha xortaa oo xaaskiisaa inay iyaduna raalli ka tahay mooye iskama samayn karo leannahu istimtaaca labada qofba waa ka dhexeeya marka iyada lafteeda inay raalli ka noqotaa ee waxa weye iskama samaynaayo waka waxaynu kaloo ka qaadanaynaa xadiidka waxa weeye haddii wax la nahyinayo ay haddii la xarimi lahaa ee ama rasuulkaa xarimi lahaa oo casliga ama qur-aanka lagu xarimi lahaa sidaa daraaddeed ayaan marnaba la odhanaynin xaaraam weeye laakiin ma fiicna maadaama nebigu istiqraabsado oo yidhi muxuu saas u samaynayaa qofku wax fiican ma aha laakiin addoontay ku samayn jireene waxa weeye waa addoonta maadaama ayna jeclayn inay addoontu ilmo u dhasho alxadiidu asaadis walcishruun bacda talaata mia saddex boqol iyo labaatan iyo lix can can abi darin radia allahu canhu can abi darin radia allahu canhu waxa u yihi anahu samica waxau maqlay rasuula allahi sal l sl rasuulka ilaah yaquulu odhanaya xadiidkaa khatar weeye saddex arrimood buu ka hadlayaa aad iyo aad u khatara dadku maanta qaarkood ku baabi'een nebigu wuxuu yihi laysa min rajulin nin ma jiro qof baa laga wadaa rag iyo dumarba iddacaa sheegta ligayri abiihi aabihii aabba aan ahayn aabba ka dhigta oo yidhahda aniga hebel ima dhalin hebel bay dhalay wa huwa yaclamuhu isagoo saana og yaclamuhu isagoo og arrintaa oo aabihii intuu inkiro aabba kala sheegta iyo qabiil kale iyo nasab kale ilaa kafara waa gaaloobaya kufrigaa culimmadu marka waxay yidhahan waa kufri duuna kufri kufru nicmaa la yidhahdaa ma aha kufrigii mukhrij can ilmilla ma aha waka kufri duuna kufri wey oo ilaa haddii kale khawaarij baa la noqonayaa waayo macaasida waxaa la iskuma gaalaysiiyo hadduuna istixlaal la imaan masalada labaad waxa weye taasi waa masalada koowaad waman iddacaa maa laysa minhu falaysa mina waman ruuxii iddacaa sheegta maa laysa minhu wax maa laysa lahu wax uuna lahayn maal ha noqoto cilmi ha noqoto wax kale ha noqoto nasab ha noqoto kulli falaysa mina naga mid ma aha ay dariiqayagii iyo sunnahayagii wuu ka leexday oo khalad buu ku sugan yahay ee wuu gaaloobay ma aha waliyatabawa maqcadahu min annaar booskiisana naarta haka haka diyaarsado waliyatabawa ay makaana booskii uu degi lahaa makaankiisi uu degi lahaa maqcadahu uu fadhiisan lahaa haka haka diyaarsado min annaari ay naar buu ku gelayaa weeye camalkaa xun uu sameeyey naar buu ku gelayaa laga wadaa waman dacaa qofkii shee waman dacaa rajulan bilkufri qofkii qof ku sheega gaalnimo uu yidhaahda hebel waa gaal aw qaala yidhaahda yaa caduw allah ama yidhaahda cadowgii ilaahayow cadowga ilaah waa gaalade walaysa kadalika ninkaana uusan saas ahayn oonu muslima yahay ilaa xaara calayhi waxa weye isaga ayay kusoo noqotaa xaara iyo xuuru way rajaca wey way kusoo noqotaa wey ilaa xaara caleyhi ay rajaca caleyhi isagay dushiisa kusoo noqonaysa leannahu ninkaa muslimkaa ood ku tilmaantay gaal baa tahay aad tiri hadduuna gaal ahayn qofkii gaalka ku sheegay bay kusoo noqonaysaa kadaa cinda muslim buu yidhi walilbukhaariyi naxwuhu xaara bimacnaa rajaca saas ayuu inoogu macneeyey xadiidkan saddex masalo ka hadlaya masalada ugu horreysa waxa weeye waa nasabka oo waa waxa loo keenay baabka inuu qofku sheegto man iddacaa bikayri aabiihi ha qofkii aabihii aabba aan ahayn ku abtirsada marka culimadu waxay yidhahdeen ama aabihiisii dhalayda ha diido oo aabba kale ha sheegto ama awowgii ama ciddii nasabkiisa ahayd ama qabiilkiisii oo dhan ha diido oo qabiil kale ha sheegto arrintaas way soo gelaysaa marka xadiidku daliil wuxuu yahay calaa taxriimi alintifaa binnasab qofku inuu nasabkiisa diido min nasabihi nasabkiisa inuu diido inay xaaraam tahay qabiilkaaga iyo nasabkaaga iyo aabbaha inaad diidid iyo hooyadi iyo kulli waa arrin aad iyo aad min alkabaa'ira waana dembi weyn laakiin culimadu waxay ku ijmaaceen oo ahlu sunnuhu ay qabaan qofku inuuna ku gaaloobaynin ilaa inuu istixlaal la yimaado mooye hadduu yidhahdo waa ii bannaan tahay inaan saas sameeyo oo waa ii xalaal taasi waa khatar weeye leannahu takdiib bay noqonaysaa u nebigii beeniyey waxaanu kaloo ka qaadanaynaa ishtiraadu lcilmi qofkaani waxa waa inuu cilmi u leeyahay laakiin hadduunan ba garanaynin oo cilmi ulahayn taasi marka waxa weeye qofkii kuma dembigii waa waa loo cududaaraya waxaanu kaloo ka qaadanaynaa xadiidka qofkii sheegta sidoo kale maa laysa minhu waxaa soo gelaya bay dhaheen culummadu dacwa ba kullu dacwa baatila ama cilmi ha noqoto ama nasab ha noqoto ama xoolo ha noqoto ama madaxnimo ha noqoto ama sharaf ha noqoto wax uusan haysan uusan lahayn hadduu sheegto waa dembi weyn wey aad iyo aad u weyn wey midda saddexaad qofkii qof muslima gaalaysiiya tan wey maanta wax lagu baaba-ay oo waxa weeye hebel waa gaal qof walba iska odhanayo oon loo aabayeeraynin laakiin waa arrin khatara wey aad iyo aad in la iskaga ilaaliyo wey xukumka ka dhalanayana waxa weeye qofkii isagaa gaaloobaya oo gaalnimadii dib ugu soo noqonaysa khulaasadu waxa weye marka awalan ahlusunna waljamaaca waxay qabaan xadiidkaasi aan loogu kadsoomin qofka macsida sameeya oo muslimka ah haddii uunan arrintaasi arrin gaalnimo gaarsiisa ahayn inuuna qofkii gaal noqonaynin ee noqonayo kufri doono kufr kamaalu iimaan bay ka lafinaysaa bay dhaheen culummadu ee gaalnimadii mukhrij can ilmilla ma aha marka horey laga gaalaysiin mayo oo qofkii hadduu macsidaa la yimi waxa weeye kufru nicma iyo ayaa la odhanaya ama kufri duuna kufri ilaa inuu xalaashado mooye istixlaal hadduu la yimaado khatar weeye taasi marka ma aha dembi kasta dembiye badan oo waxaa jira la macluum min addiini bidaruura waan loo cududaarin qofka oo waxa weye matalan hadduu juxuud la yimaado inkiro wax waajib ahaa salaadii iyo wixii macluum min addiini bidaruura ahaa iyo waa baab gaara laakiin acmaashan kale oo macaasida ah qofki ilaa uu xalaashado laguma gaalaysiiyo sida ahlusunna waljamaca ay qabaan wallahu aclam wabillahi tawfiiq